assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu habeen wanaagsan dhegeystayaal ciid wanaagsan kusoo dhowaada barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isna ee magaalada jawaar aad ka dhegaysataan habeen walba oo ay khamiisi sii bixayso jimcana ay soo gelayso caawa barnaamijka dhegeystayaasheenna waxay nambarada ay kusoo tijaabin doonaan nasiibkooda ay noqon doontaa nambarka afar boqol iyo soddonaad ee barnaamijka ilaama aynu ka gaarayno nambarka afar boqol iyo kontonaad ee barnaamijka nambarada haddii aan caawa marka lagu celiyo dhegeystayaashiina ay nasiibkooda kusoo tijaabin doonaan waxay noqon doonaan nambarka afar boqol iyo soddonaad ee barnaamijka ilaama aynu ka gaarayno nambarka afar boqol iyo kontonaad ee barnaamijka nambaradaasi ay dhegeystayaashiina caawa nasiibkooda kusoo tijaabin doonaan sidoo kale caawa dhegeystayaashiina waxay dhegeysan doonaan majaajilooyin iyo weliba heesihii ay aalaaba ka dhegeysan jireen amaba ay ku dhegeysan jireen barnaamijka nambar iyo nasiib ee idaacadda isna ay magaalada jawaar ay ka dhagaysan jireen habeen walba oo ay khamiisi sii baxayso jimcana ay soo gelayso mar kale kusoo dhowaada barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isna ee magaalada jawaar mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan barnaamijku waa nambar iyo nasiib idaacadda isnaay ee magaalada jowhar ayaad ka maqlaysaan waxaan mar kale idin leenahay ciid wanaagsan habeen wanaagsan markana waxaad kusoo dhowaataan fariinta wacyigelinta ee caabuqa covid sagaal iyo toban ee alab aad ku dhegeysataan barnaamijka nambar iyo nasiib ee idaacadda isnaay ee magaalada jowhar
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o waxa ay ku dhawaaqday in cudurka coronavirus sidoo kale loo yaqaana covid -19 uu yahay halis dunida soo wajahday ka ilaali naftaada iyo dadka kale in cudurka uu ku dhaco adiga oo dhaqaya gacmahaaga waa muhiim in aad gacmahaada ku dhaqdo saabuun iyo biyo xataa haddii gacmahaaga aysan wasaq lahayn si joogto ah u nadiifi gacmahaaga adiga oo jeermisdile isticmaalaya dhaq gacmahaaga gaar ahaan marka aad qufacdo ama aad hindhisto dhaq gacmahaaga ka hor iyo kadib marka aad diyaariso cuntada dhaq gacmahaaga ka hor inta aadan wax cunin dhaq gacmahaaga kadib marka aad suuliga isticmaasho haddii aad isku aragto calaamadahan sida neefta oo kugu yaraata tag xarunta caafimaad ee kuugu dhow daryeel caafimaad oo deg deg ah raadso xusuusnow waad ka qayb qaadan kartaa in aad yarayso halista aad ku qaadi karto ama aad ku faafin karto cudurka covid -19
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal aan halkaas kaga gudubno fariinta wacyigelinta caabuqa covid sagaal iyo toban markana dhegeystaha ugu horeeya ee qadka taleefonka ku jira ee doonaya inuu ka qayb qaato barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada jowar ayaan markan jaanis ka siinaya halo assalaamu calaykum wcalaykum salam waraxmatullahi aska ada xaafadan tidaka soo dhowow ciid wanaagsan habeen wanaagsan haddii aa barnaamijka la socoto weri ugudagal nambarka nasiibka aa ku tijaabinayso ciid lamid ah lambarka nasiibkay ku tijaabinaya waa afar boqol soddon iyo lix
waayahay nambarka afar boqol soddon iyo lixaad ee barnaamijka iyo nasiibka dhegeystahaasi inala soo xiriiray bal markan dhegeystayaal aan isla eegno
عسيسو الله يوم وحن عاوت على
waa hagaag dhegeystayaal aan halkaas kaga gudubna heestaasi ay ku luqeyneysay fanaanada waxay ahayd nasiibka dhegeyste inala soo xiriiray bal markana dhegeysta xiga ee qadka taleefonka ku jira ayaan markana jaanis ka siinaynaa halo asalaamu calaykum walaal soo dhowo codkaada sare uqaad magaca iyo halkaad ku sugan tahay
waa salaadoo joogitaanka dheer salaad barnaamijka oad la socotaa
si fiican nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso
afar iyo konton nambarka afar boqol iyo kontonaad ee barnaamijka nambarkaasi salaad waxaa ku xusan hal doolar oo e v c balaasa ma jiraan wax su-aal ah oo lagu weydiinayo idaacadda isnaay ayaa kuugu tala gashay halkaasi doolar ee e v c ga ah waa sidee dareenkaaga
dareenkii waa suuban yahay ciid wanaagsan waayahay ciid wanaagsan ayaan ku leenahay inaguna sidoo kale kula damaashaad ehelka asxaabta iyo qaraabada sidoo kale waxaynu kaa rajaynaynaa inaad qadkay nagu sii jiri doonto insha allah
xasiiso allahayo waxaan caawad jecelahay caradii dhulkeeno caraftiyo udgoonkii lodacaalihide xasiiso allahayo waxaan caawad jecelahay
waa hagaag dhegeystahaasi salaad waxaynu leenahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo waxaad ku guulaysatay hal doolar oo e v c balaasa oo ay kuugu tala gashay idaacadda isnaa ee magaalada jowhar waxaynu ku leenahay kula ciid oo kula damaashaad ehelka asxaabta iyo qaraabada dhegeystaha xiga ee qadka taleefonka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum walaal
alaikum salaam cabdi maxamuud aa warkheed barnaamijka waad la socota cabdi maxamuud si fiican soo dhow nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso afar boqol iyo afartan waayahay nambarka afar boqol iyo afartanaad ee barnaamijka nambarkaasi waxaa inoogu xusan su-aal iyo sidoo kale hal doolar oo e v c balas ah oo su-aashaasi haddii aad ka jawaab celiso aad ku guulaysan doonto su-aashu waxay ku leedahay sheeg maalintii bishii iyo sanadkii la aasaasay idaacadda isnaay ee magaalada jowhar haddii aan mar kale kugu celiyo sheeg maalintii bishii iyo sanadkii la aasaasay idaacadda isnaay ee magaalada jowhar jawaabta laba iyo tobankii may laba laba kun iyo labaatan
waayahay aad baad umahadsan tahay waad soo dhoweysay ase hatee jawaabtii saxda ahayd maadan haleelin waynu kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka aad uga qayb qaadatay iyo sida quruxda badan ee aad nasiibkaada u tijaabisay waxaynu ku leenahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr dhegeystaha xiga ee qadka taleefonka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum alaikum salaam soo dhowo codkaa saruqaad magaca iyo halkaad ku sugan tahay walaal
maxamed ibrahim tawlaad barnaamijka waad la socotaa maxamed ibraahim difaaca hore u gudagal nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso
afar boqol iyo toban nambarka afar boqol iyo tobanaad barnaamijka inooguma jiro waynu kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaay magaalada jowhar aad uga qayb qaadatay iyo sida quruxda badan ee aad ula soo xiriirtay barnaamijka ciid wanaagsan aynu ku leenahay dhegeystaha xiga ee qadka ku jira halo asalaamu calaykum walaal
alaikum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu Soo dhow magaca.
Cabdallah oo jooga magacay halkaad ku Cabdallah.
sugan tahay walaal cabdalla oo jooga xaafadan dawlaad cabdalla barnaamijka waad la socotaa si fiican si fiican nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso afar boqol iyo konton iyo afar waayahay nambarka afar boqol konton iyo afaraad ee barnaamijka inoogu ma jiro waynu kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan barnaamijka aad ula soo xiriirtay meel walba ay joogaan dhegeystayaashana waxaynu leenahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr dhegeystaha xiga ee qadka taleefonka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhowo magacay halkaad ku sugan tahay
waa axmed oo jooga furkaley barnaamijka waad la socotaa axmed
si fiican hore u gudagal nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso
afar boqol iyo afartan jawaabta
labada kun iyo labaatanka bisha may toban shanteer ku celi
labada kun iyo labaatanka
haye
bisha may labada een, shan iyo- shan iyo- shan iyo toban
waayahay hambaliyo hambaliyo hambaliyo waxaad ku guulaysatay hal doolar oo e v c balaasa oo ay kuugu tala gashay idaacadda isnaa ee magaalada jowhar maadaama aad ka jawaab celisay su-aal dhegayste soo hareer martay oo ahayd sheeg goortii la asaasay idaacadda isnaa ee magaalada jowhar oo ah shan iyo tobankii bishii may sanadka laba kun iyo labaatankii hambaliyo aynu ku leenahay waxaynu kaa rajaynaynaa inaad qadka inagu sii jiri doonto insha allah
xasiiso allahayo
waa tahay dhegeystayaal axmed nuur maxamed waxaynu leenahay hambalyo hambalyo waxaad ku guulaysatay hal dollar oo e v c balasa maadaama aad ka jawaab celisay su-aal dhegeyste soo hareer martay dhegeystaha xiga ee qadka taleefonka ku jira ayaan markana jaaniska siinayaa ee doonaya inuu ka qayb qaato barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada ajuwaar halo asalamu calaykum walaal وعليك السلام أتباع إيسناسن ciid la mida soo dhow sacdiyo hore gudagal barnaamijka nambarka nasiibka ha ku tijaabinayso
أخوك أخوك كنتيسن ku celi أخوك أخوك كنتيسن waayahay aad baad umahadsan tahay nambarka afar boqol shan iyo kontonaad barnaamijkii nooguma jiro waynu kaaga mahad celinaynaa sacdii sida wanaagsan barnaamijka aad ula soo xiriirtay waxaynu ku leenahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr dhegeystaha xiga ee qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله soo dhow codkaaga sare u qaad ka fogow aalada aad inaga dhegeysanayso si aynu isku maqalno barnaamijka haddii aad la socotay huruguda gal nambarka nasiibka aad ku tijaabinayso
عفوا ولله
waayahay aad baad umahadsan tahay nambarkaasi barnaamijka inooguma jiro waynu kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan barnaamijka aad ula soo xiriirtay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr ayaynu ku leenahay dhegeystayaasheena meel walba ay joogaan waxaanu leenahay ciid wanaagsan barnaamijku waa nambar iyo nasiib qaybihii hore ee barnaamijka aynu ku guda jirnaa dhegeystaha xiga ee qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum
عليكم السلام soo dhowo magaca halkaad ku sugan tahay walaal
وأبوكر عمر محمود أوجه بقجة barnaamijka aad la socotaa abuukar
تسعة تسعة وعشرين nambarka nasiibka aa ku tijaabinayso
سدها بقول لك
waayahay nambarka saddex boqol iyo lixdanaad barnaamijka inoguma jiro waynu kaaga mad celinaynaa abuukar sida wanaagsan ee barnaamijka aad ula soo xiriirtay meel walba aad joogtaan ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr aynu hawda idinka leenahay dhegeystaha xiga ee qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum عليكم السلام ورحمة الله soo dhowo codkaa sare u qaad magaca iyo halkaad ku sugan tahay walaal محمد معنا عبد الله barnaamijka aad la socotaa maxmed وشيعة hore u gudagal
عفر بقول أفرت منكم waayahay nambarka afar boqol kow iyo afartanaad ee barnaamijka iyo nasiibka maxamed oo inala soo xiriiray bal markan dhegeystayaal aan isla eegno
anta iyo iida wanaagsan alla maanta ayaanta iyo iida wanaagsan ilaaheena siiyey isaga ku abaale ilaaheena siiyey isaga ku abaale
ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan calankeena iftiimay xidigtaa ku astaysan ilaaheena siiyey isaga ku abaale ilaaheena siiyey isaga ku abaale
way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
Thank arday joogta iskuulka odayaal talinaya arday joogta iskuulka odayaal talinaya ilaahina siiyey isababaale ilaahina siiyey isagaa ku abaale way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida way ahaataye maanta si wanaagsan u ciida
waa tahay dhegeystayaal aan halkaas ka gudubna heestaasi ciidda munaasabadda ciidda ahayd waxay ahayd nasiibka dhegeyste inala soo xiriiray dhegeystayaasheenna waxaynu xusuusinaynaa sidoo kale in nabarada caawa ay nasiibkooda kaga soo tijaabin karaan qeybta facebook live-ka aan kaga jirno ee snai radio iyagoo sidoo kale qeybta whatsapp-ka nabarada aynu caawa barnaamijka ku qaadanayno nasiibkooda ay kusoo tijaabin karaan islamarkaana ay mutaysan doonaan abaalmarinta inoogu xusan nambarada ay iyagu nasiibkooda kusoo tijaabiyeen meel walbo aad joogtaan waxaanu leenahay ciid wanaagsan barnaamijku waa nambar iyo nasiib idaacadda isnaa ee magaalada jowhar ayaad ka dhagaysanaysaan dhegeystaha qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinayaa Hal- asalaamu calaykum walaal
waalaikum salaam soo dhow magaca iyo halkaad ku sugan tahay walaal
cismaan xaafadda cismaan maxamed xaafadda horteed ismaan barnaamijkaad la socotaa
si fiican nambarka nasiibka ku tijaabinayso
afar boqol afartan bil
nambarka afar boqol afartan iyo sideedaad ee barnaamijka iyo nasiibka cismaan oo inala soo xiriiray dhegeystayaal bal markan aan isla eegno
saaxiibkaan arkismaayo wa toban ciyaalu leeyahy Saa- no, saaxiibkaa toban ciyaalu leeyahy waan arkismaayo wa marka asagoo masaajid jamcad tukanaya aa waxaa soo baxday kuwii cayrta lacagta waa ignoor gareeyey haddana waa lagu soo celiyey teleefon qabsaday dhag salaadii lagu jiray waa qabsaday aan bareeyin awal kooliyo baakula war ilaa arsaaqad ku siiye
waa hagaag aan halkaas kaga gudubno majaajiladaas yarta ah ee uu inoo soo gudbinayay true history ninka ay soomaalidu u taqaano waxaynu leenahay waxay ahayd nasiibka dhegeyste inala soo xiriiray dhegeystayaasheena meel walba oo joogaan waxaynu leenahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr dhegeystaha xiga ee qadka teleefonka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya ee doonaya barnaamijka inuu ka qayb qaato halo asalaamu calaykum walaal halo dhegeyste
awaakum assalaamu calaykum wacalaykum asalaam soo dhow walaal magaca iyo halkaad ku sugan tahay
waa cabdullaahi joogo bakajeex Walaa- eh, cabdullahi barnaamijkaad la socotaa
si fiican si fiican hore u gudagal nambarka nasiibkaaga ugu tijaabinayso
afar boqol afartan iyo toddoba
waayahay nambarka afar boqol toddoba iyo afartanaad ee barnaamijka waxay noogu xusan su-aal iyo sidoo kale hal dollar oo a v c balasa usoo hesheysay haddii aad ka jawaab celisa aad hanan doonto su-aashu waxay ku leedahay sheeg goormaa ayaa la bixiyaa sakaatul fidriga haddii aan mar kale kugu celiyo goormaa ayaa la bixiyaa sakaatul fidriga aan mar saddexaad kugu celiyo goormaa ayaa la bixiyaa sakaatul fidriga jawaabta
waxaa la bixiyaa maalinka iidaadka ay tahay intaan salaada la dukan ku celi jawaabta
maalinka iidda intaan salaada la dukan
waa tahay waxaynu ku leenahay hambalyo waxaad ku guulaysatay hal dollar oo a v c balasa oo ay kuugu tala gashay gashay idaacadda isnaa ee magaalada jowhar waxaynu rajeynaynaa inaad qadka inagu sii jiri doonto insha allah
marka asagoo masaajid jamcad tukanaya aa waxaa soo baxday
waa tahay aan halkaas kaga gudubno waxa uu ahaa nasiibka waa i- aan halkaas kaga gudubno dhegeystayaal dhegeystahaasi waxa uu ku guuleystay hal doolar oo a v c balasa oo ay ugu tala gashay idaacadda isna ee magaalada jowhar maadaama uu ka jawaab celiyey su-aal la weydiiyey dhegeystaha xiga ee qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinayaa si barnaamijka uga qayb qaato halo assalaamu calaykum walaal
aloo dhegeyste
ها إنتناسن ciid lamide waa sacdiyo marka lasoo laabato waxaynu leenahay sacdiyo ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr ayaynu ku leenahay dhegeystaha xiga ee qadka taleefonka ku jira ayaan markana jaaniska siin doona halo وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أحمد وجوجو حافظا زودك axmed barnaamijka waad la socotaa أهلاً.
waraa guda gal nambarka nasiibka aa ku tijaabinayso وأفر بقول أفرتني التضوء waayahay nambarka afar boqol afartan iyo toddobaad ee barnaamijka hore ayuu u baxay axmed waynu kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan ee barnaamijka aad ula soo xiriirtay dhegeystayaasheena meel walbo ay joogaan waxaynu leenahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr dhegeystaha xiga ee qadka taleefonka ku jira ayaan markana jaaniska siinayaa ee doonaya inuu ka qayb qaato barnaamijka nambar iyo nasiib halo assalaamu calaykum walaal
ها أبراو أبخو أفتخو أف
waa tahay waa sacdiyo oo markale soo laabatay waxaanu leenahay sacdiyo ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr dhegeystaha xiga ee qadka ku jira ayaan markana jaaniska siinayaa ee doonaya inuu ka qayb qaato barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda deysna ee magaalada jowhar halo assalaamu calaykum walaal وعليكم السلام ولا soo dhow haddii aad barnaamijka la socoto waraa guda gal nambarka nasiibka وأدوها ولا
nambarka nasiibka aa ku tijaabinayso dhegeysta ها
halo dhegeyste
waa tahay waxaad moodaa dhegeystahaasi in uusan barnaamijka la socan waynu kaga mahadcelinaynaa ama waxaad moodaa inuu inaga dhegeysanayo raadiyaha idaacadda waxaynu rajaynaynaa dhegeystaha marka uu inala soo xiriiro in uu inagala socdo telefoonka si aysan u gaabanin amaba aysan u dhicin in uu gaabis ka yimaado xiriirkeenna dhegeystaha xiga ee qadka ku jira ayaa ayaan markana jaaniska siinaya halo assalaamu calaykum
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhow magaca iyo halkaad ku sugan tahay
أحمد بشير الدقون مادان barnaamijka waad la socota axmed
مثلا waraa u guda gal nambarka nasiibkaaga aa ku tijaabinayso
أفر بقول سدم
waayahay nambarka afar boqol iyo soddonaad ee barnaamijka iyo nasiibka axmed oo inagala soo xiriiray degmada mahadaay ee gobolka shabeellaha dhexe bal markan dhegeystayaal aan isla eegno waxaan u sheegayaa magaalada allaana haddaa fiirisid dad badan oo allaana igala yimid waa jiraan maalintii qof arki mayso habeenkii sida cayixii u soo yaacaya waxay u malaysaa vampire inay yihiin qoraxda ka dhumanaya waxaa kaloo jirta nashville tennessee haddaad tagtid kulli raayadin raadinaya In- inaa baydhabo joogta umalaynaysa baydhabo waligaa ma jirta araariiro meesha ay gaarsiin kuleeyahay marka reer baydhaba raalla ahaada shikaago shikaago haddaad tagto u fiirso kulli dhalinyarada dhan anigu waxaan ka hadlaa wiilasha gabdhuhu kuma jiraan dhalinyarada dhan tagsiilayaal waa kulligood wa- waxaa waaye eh, waa las iska aqbalo dinac haddii arkaa waa xanaaqaya waa la yaabana waxaan tegay eh, eh, wisconsin kulli section aida raadinaya hal ninoo section a raadinaya weligay ma arkin minneapolis last week aan joognay Wa- fa- aniga caydiid Waan- niman iga yaryar oo arka wiljar lagu wado It's, it's a true story. waxaa ka samayn karaa iska Siya- siyaarad baan tegey kulli waa xanaaqsan yihin qabiil waa weligay qabiil lama weydin waati waryaa taa adiga war waxaan maxaa ka rabtaa adiga marka nabaraskaan tegey shan beri xoolay qalaan laba berina waa heestaan waxay la baxeen mindiye xun columbus ohio columbus ohio waxay isku haystaan east iyo north waladaa saas masaajidada xataa waa haystaan waxaa jira washington d c ninka ugu yar lixdan iyo laba sano jira khalifriinka ugu yar kulli asaasaa ay qaataan waxaan tegay boston iyo new york kulli okyaalaana qabaan tintina waa gudubsaday war waxaan gaalanaya mase muslim waa waa yaab arizona tegay arizona phoenix arizona kulligood isbaanishka ku hadlaya ingiriis ma yaqaanay af soomaaliga waa ka dhumay waa gaagaaban yihin ayaga dhamma marka dadka waxaa la dhihi lahaa maraykan usoo ordaayo maraykan waxaasa ani kasoo horeeya midika toronto filinka ma fiirsateen dead man walking kulli kulli waa dead man walking wiilal yar yaraa yimid oo ka yimaadeen eh, mataqaanaa eh, malaysia iyo thailand iyo islaamaha kulli waxay leeyihin wiilasha yararka waa organic wa odayaashii dhan inaa organiga noqday
waa tahay aan halkaas kaga gudubno majaajiladaasi waxay ahayd nasiibka dhegeyste inala soo xiriiray dhegeystaha kale ee qadka taleefonka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya ee doonaya inuu ka qayb qaato barnaamijka nambar iyo nasiib idaacadda isnaayo magaalada jowhar Halo, assalaamu calaykum walaal halo assalaamu calaykum
waalaikum salaam soo dhowow magaca yarkaad ku sugan tahay
Eh, mahad mahad maxamed oo jooga xaafadda badca maxaad barnaamijkaad la socotaa haa hore ugu dagal nambarka nasiibka aad ku tijaabinayso
afar boqol afartii saddex
yahay nambarka afar boqol afartan iyo saddexaad ee barnaamijka iyo nasiibka dhegeystahaasi inagala soo xiriiray xaafadda badda cas ee magaalada tan jowhar bal markan dhegeystayaal aan isla eegno
ciida ciida cid wanaagsan ciida ciida ciida cid wanaagsan ku ciida ciida ciida cid wanaagsan ciida ciida ciida cid wanaagsan ku ciida caranabada calol samaan ku ciida sharaf cudoon carab wanaagsan ku ciida caranabada calol samaan ku ciida sharaf cudoon carab wanaagsan ku ciida nabada curatay cawaanka jiiba carayadene waciidi nuurke tuma cayaarku sama ku ciida nabada curatay cawaanka jiifa cararyadene waciidi nuurke tuma cayaarku sama ku ciida ciida ciida cid wanaagsan ciida ciida ciida cid wanaagsan ku ciida ciida ciida cid wanaagsan ciida ciida ciida cid wanaagsan ku ciida cirkan daraaray cusubka dooga ku canamaada cana ka buuxa midha casaaday caru كعيدا عيد ونكسا كعيدا عيد ونكسا كعيدا عيد ونكسا
waa tahay dhegeystayaal aan halkaas kaga gudubna heystaasi waxay ahayd nasiibka dhegeyste inala soo xiriiray dhegeystaha qadka ku jira ayaan markana jaanis ka siinaya ay doonaya inuu ka qayb qaato barnaamijka halo asalaamu calaykum walaal وعليكم السلام ورحمة soo dhow magaca halkaad ku sugan tahay
الله مكاف حق بدي قوي barnaamijka waa la socotaa makaafi وش يعني hore uguda gal nambarka nasiibkaaga ku tijaabinayso
خلاص فرتنا له waayahay nambarka afar boqol lix iyo afartanaad ee barnaamijka nambarkaasi waxay noogu xusan su-aal iyo sidoo kale hal doolar oo a b c balas ah oo su-aashaasi haddii aad ka jawaab celiso aad hanan doonto su-aashu waxay u dhacaysaa sheeg magacyada xayawaanada ee suuradaha qur-aanka ku jira shan ka mid ah haddii aan mar kale kuugu celiyo sheeg shan ka mid ah magacyada xayawaanada ee suuradaha qur-aanka ku jira haddii aan mar saddexaad kuugu celiyo sheeg shan ka mid ah magacyada xayawaanada ee suuradaha qur-aanka kariimka ah ku jira jawaabta
جوابت إن شاء الله هذا نسكب بيوا
dhegeystahaasi qadka ayaa ka go-ay waxaan rajeynaynaa inuu dib ugu soo laaban doono si uu su-aashaasi kaga jawaab celiyo dhegeystaha xiga ee qadka ku jira ayaan markana jaanis ka siinaya halo asalaamu calaykum walaal
السلام ورحمة الله وبركاته soo dhow ka fogow aaladda haddii naga dhegaysanayso si aynu isku maqalno hore ugudagal haddii aad barnaamijka la socotay nambarka nasiibka aa ku tijaabinayso
magacaygu waa xasan oo jogolindey waxaan nasiibkayga ku tijaabinaa afar boqol soddon iyo kow
waayahay nambarka afar boqol kow iyo soddonaad ee barnaamijka iyo nasiibka dhegeystahaasi inala soo xiriiray bal markan dhegeystayaal aan isla eegno
وبحوث العاي دولي نفتي داي هوين تنك دورتاي زيد الضيحة نوراي هابن تدن هلاعي وغل في دارورتاي وبحوض لاعي دودي نفتي داي هو انت كدورتاي زيد الضيحة نوراي هبدن هلاعي وغلك دارورتاي درمنتا چلائے ہیڈوا کو درایا دمدا کو گار سی ولگو دبال دے گی دربان لگو درمنتا چلائے ہیڈوا کو درایا دمدا کو گار سی వలవు దేగి దుర్బణలగు وحائق دردارنا دعدو ما نغوتي توبي داري قانو قرح دون دلاليمو dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waxaa iga dardaarana ducaduuma noqote toobiya dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye daganay hoydaadoy maahun gowdooda aadi hadaganay hoydaadoy maahun gowdooda aadi ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaani gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro ku dagaali maayaan kula doodi maayaan kuna dayrin maayaan gel waa ku daraara adhigu waa ka daran yahay caanaha durduuro dhexda baalan doonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrka dabarka la ogo dhexda baalan doonta dabad baa lagu lisii doqoyaan lagugu odhan dudmayaan laga garan awrta dabarka la ogo
waa tahay dhegeystayaal aan halkaas kaga gudubno heestaasi waxay ahayd nasiibka dhegeyste inala soo xidhiiray meel walba ay joogaan dhegeystayaasheena waxaynu leenahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr dhegeystaha xiga ee qadka taleefonka ku jira ayaan markana jaanis ka siinaya halo asalaamu calaykum walaal
calaykum asalaam waalkii soo dhow magaca halkaad ku sugan tahay walaal
xuseen oo jooga balcad waaye barnaamijka waad la socotaa xuseen
meel fiican ciid wanaagsan magacaaga waantu xuseen, bikhayr soo dhow.
waxaa waaye afar boqol haye
soddon iyo shan
waayahay nambarka afar boqol shan iyo soddonaad ee barnaamijka nambarkaasi xuseen waxay noogu xusan su-aal iyo sidoo kale hal dollar oo e v c balasa oo su-aashaasi haddii aad ka jawaab celisa aad hanan doonto su-aashu waxay u dhacaysaa sheeg saxaabigii keenay fikraddii ahayd in su-aashaan kuugu celiyo waxaan rajaynayaa inaad ila socoto oo aad telefoonka igala socoto insha allah waxaad sheegtaa aayaddii qur'aanka ku soo aroortay laba jeer haddii aan mar kale kuugu celiyo waxaad sheegtaa aayaddii qur'aanka ku soo aroortay laba jeer yahay waxaad mooddaa dhegeystahaasi inuu qadka ka go-ay waan kaga mahad celinaynaa sida wanaagsan barnaamijka uula soo xiriiray meel walba ay joogaan dhegeystayaashiin waxaanu leenahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr dhegeystaha xiga ee qadka taleefonka ku jira ayaan markaa jaanis ka siinaya halo asalaamu calaykum walaal calaykum asalaam waraxmatullah soo dhow magaca halkaad ku sugan tahay
magaca salaad cabdigo ku sodari salaad barnaamijkaad la socotaa
balaanska si fiican namarka nasiibka oo ku tijaabinayso
afar boqol afartan iyo sagaal
yahay nambarka afar boqol afartan iyo sagaalaad ee barnaamijka iyo nasiibka salaad oo inala soo xiriiray dhegeystayaal bal markan aan isla eegno
seelow u bukooday ayaa moobeelkaygu uu ku tabaaya baxsanow ma iskeento ballankii ma rumaysay cishadaan ku bartay beryihii ka dambeeyaa bila iiga badnaayoo waa sidee barniyey ballantaan dhigannay miyaan baajin karaa
dhegeystayaal aan halkaas kaga gudubno heestaasi waxay ahayd nasiibka dhegeyste inala soo xidhiiray dhegaystaha kale ee qadka taleefanka ku jira ayaan markana jaaniska siinanayaa innaga uu kusii siqayna qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka halo asalaamu calaykum dhegayst
soo dhow magaca halkan ku soo tahay
cabdi oo jooga kurtuley barnaamijka la socota cabdi
si fiican si fiican hore guda gal nambarka nasiibka ku tijaabinayso
afar boqol soddon iyo shan
jawaabta
calab nasrax calab nasrax
ku celi jawaabta
calab nasrax
waa tahay aad baad umahadsan tahay su-aashaasi sida aad kaga jawaab celisay sax ma aha waynu kaaga mahadcelinayna inaa sida wanaagsan ee barnaamijka aad ula soo xiriirtay dhegaystayaasheena meel walba oo joogaan waxaan leenahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr dhegaystaha xiga ee qadka taleefonka ku jira ayaan markana jaaniska siinayaa inagoo kusii siqayna qaybihii ugu dambeeyey ee barnaamijka halo asalaamu calaykum walaal
halo asalaamu calaykum calaykum salaam soo dhow magaca halkaad ku sugan tahay
abdiraxmaan xasan cabadda kulmi barnaamijka waa la socota cabdiraxmaan si fiican warow gudagal nambarka nasiibka ku tijaabinayso
afar boqol afartii afar
nambarka afar boqol afartan iyo afraad ee barnaamijka iyo nasiibka cabdiraxmaan oo inagala soo xiriiray xaafadda kulmis ee magaalada tan jowhar bal markan dhegaystayaal aan isla eegno
kolla adeer kolla adeer kolla sodog yaa aaba kolla sodog waad Waa aad mahadsan iyo tahay- adeer, yaa.
waad mahadsan tahay maadaama oday siisay aabo keen bidaarta laabtoobkaa kaa dhunkadee aabo waad isiisay hagaag baad isiisay adaa dhalay adaa dhalay aabo haddaa yaa dhalay Ah, way fiicanta ayaw may aabo waa isbaranaynaa Ay, haddii ay ka waxbaan kuu sheegi intaad nooshahay waad qayili gelin hore iyo gelin dambeba waad qayili
Sota la bayma.
adeerii kaadi
Waaya.
aabo Waar waa maxay keen kudhunkadee yaa keen kudhunkadee aaban kudhunkado kee ku dhunkanaaya waar waa iska dhunkanahaye waar yaarin mafayiis baa ka gubanka gariinaya wax aabo kolla adeer kolla sodog ma kula joogaa yaa ma kula joogaa ma kula joogo maxaya halkanaa iska sii joogi waanu ballanno lix casho Ah, waa anigii u sheegay Ah, ay haya
aabo
ee waar yaa ilaahay iyo rasuulkiisa iqa waar maxaad le waa waa macnaha hay aabo anu waan diyaargaroobay macal saabuun cadartiiba i taalla waxba dhulka igama yaalin aabo maxaa ku yaal keen kudhunkade
saabulcad waar waxaad dhiganayso dhigo waar mala haddaan dhodhowahay waar aabo yaa mid baan iloobay sugaab iska waran sodog ma sodogay baa tahay
maya ayayaan ku wahay adaa maxaan ahay bal wa allah baan iskala kaajo yaa aan iska sii jooga halkan waan iskala ka- aqalkan ka- maya waanu ballanno waa nagii dhammaysanay odayga may joogtaa horta yehee may joogtaa wixii aanu islayba miyaanad maqlay waar kanaan gabadh horeba yeelin waa maxay kululi waariyaahe hayaay sawta la baraarin horyaa warkaalay waabad ka lashan tahaye arsaaq waay iga soo mar xagga
adeera waa maxay lixdan cishaad haygu sheegaysaa eewayni waddanka gabaatigina wuu naga hayaaye maa tirahay gabadha nasiibkii waan sii haysana war korta soo istaag korta soo istaag
waayahe
aabo wax ma kuu shakaalay dhegtan wax kugu sheeg
waarayaalehe ii kaali
nabadiilo guheedow nabadgelyo nabadgelyo Waaya, waaya.
nabadgelyo sodog khayr waar waaya
war sanka subag lagaaga shubyo korta soo istaag sodogay bidaartiisu waa iskriin taj baan u malaynayaa
waryaa waryaa Ee, waa maxay?
dhegayso dhegayso waxaan ku weydiiyey weligaa gabar ma la hadashay weligaa gabar ma la hadashay intaan la hadlay baan weliba u miskoolgareeyey
war tanna eega anaa kuula hadlaya adugu waxba maanad hadline anaa kuula hadlay hay lixda ade horta cadowgaygaa taan malay adeero dhiig malid ful ilaahay kaa dhigay sidaan ku idhahdaa lixda cisho waa maxay sawta lacagti sawta wixii yaraana adiga hay- ay- odaygu hayo hadduu risiid maad ka haysaa arma ku dafiraaba odaygu aga waryaa indhaha ha soo taagina maabi kumila dhacay baad laqday maxaad indhaha la taagi indhaha haygu soo taagi waxaa weeyaan dhaqan baa jira xeer baa jira waxaa weeyaan soomaalidu waxay leedahay dhaqan wanaagsan ninku gabadha wuu ina siiyey innaguna waynu kala xoolo baxnay waxaa weeye gabadha sodogeed oo inaan maanta isku kan horaysan aad ugu horceebayso waan ka xumahay war maxaad la xiimi maxaad la- adeero sida dayuuradda madguuxaaga ka dheerayna adeero master adeero laftiisa. googu i yaraa waad siisay waxa weeyaan malaha adeer adaaba jecel waan kaa shakiyey horta maanad maad i sheegtay magacayga
walaa xawla magacaaga haddaanu sheego ciidaba inama qaabishana maxamed nuur daahir
tahay dhegeystayaal aan halkaas kaga gudubno mujaajiladaasi waxay ahayd nasiibka dhegeysta inala soo xiriiray dhegeystaha ugu dambeeya ee qadka taleefonka ku jira ayaan markana jaaniska siinaya halo asalaamu calaykum
Waalaikum salaam.
soo dhow magaca halkaad ku sugan tahay walaal
salaado joogo fuulay.
barnaamijkaad la socotaa salaad Si fiican.
horoo guda gal nambarka nasiibkaa ku tijaabinayso Afar boqol soddon iyo shan.
nambarka afar boqol shan iyo soddonaad ee barnaamijka jawaabta
Dowladda Liilaas.
waceli
Dowladda Liilaas.
waayahay aad baad umahadsan tahay hase aatay jawaabtii saxda ahayd maadan haleelin waynu kaaga mahadcelinaynaa sida wanaagsan barnaamijkaad ula soo xiriirtay dhegeystayaal haddii aynu eegno qeybta whatsappka dhegeyste ayaa wuxuu leeyahay magacaygu waa ismaaciil oo jooga congo su-aasha afar boqol afartan iyo lixaad haddii aan isku dayo waa geela eyga maroodiga fardaha iyo doofaarka ayuu leeyahay hase haatee su-aasha sida saxda ah haddii aynu eegno su-aashu waxay u dhacaysay sheeg magacyada xayawaanada ee suuradaha qur-aanka ku jira waxaana jawaabta oo saxa ay noqonaysaa suuratulbaqara oo loola jeedo saca iyo suuratunaxal oo loola jeedo shinida iyo suuratunamal oo loola jeedo quraanshada iyo suuratulcankabuut oo loola jeedo caarada iyo sidoo kale suuratulfiil oo loola jeedo maroodiga guudaana dhegeystayaal barnaamijkii nambar iyo nasiib idaacadda isna ee magaalada jawaaraad caawa kala socoteen oo idinla socodsiinaya anigoo cabdiwaab cabdo maxamuud islamarkaana inoo farsameyn injineer zaki waxaynu leenahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhayr intaa ayaanu kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii intaa mar kale kulmi doono inagoo isku duuban waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo ciid wanaagsan